جيد آه إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى هدين ربي إدمو waxaynu nidhi waa alkabiiratu kabiiradii labiyo tobnaad ayaynu qaadanaynaa waana azinaa wuxuuna yidhi imaamu dahabi raximahullah wa bacduhu akbaru ihman min bacdi zinadii iyadoo wada zine ah ayay haddana kala dembi badan tahay oo waxa weeye noocyada loola kala imaanayo ayaa maaragtay kala duwan laakiin kulligeed zinada oo dhan waa xaaraam waana min akbari alkabaa'ir qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi fii suurati alisraa walaa taqrabu azinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinadii innahu kaana faaxishatan zinadii waxa uu noqday mid faaxisha oo xun oo wax aad u xun weeye wasaa'a sabiila ay aakhirkeedana cirib dambeedkeedii xumaan ayaa u dambaysa waayo qofkii ciqaab iyo waxaa sugaysaa iyo dhibaato qaala sheekh naasir sacdi raximahullah aayaddaa markuu fasirayo wuxuu yidhi annahyu can qurbaani zinaa ablag min annahyi can mujaradi ficlihi in qofka la yidhaahdo war zinaha samaynin iyo in la yidhaahdo zinaha u dhowaanin waxaa sii aad iyo aad u sii adag in la yidhaahdo ha u dhowaanin nahyigaana weyn waayo sababtu waxa weeye waxa uu keensanayaa annahyu can jamiici muqadimaatihi waxyaalihii ka horreeyey oo dhan inaad eegtid inaad maaragtay gabar xaaraamkaa aad taabatid inaad waxa weeye maaragtay niyaddaada aad zine ugu sheekays kulli wixii oo dhan ayuu keensanayaa oo waxaa lagu yidhi bannaanka ka mar zinoo dhan aad iyo aad uga dheerow ha u dhowaanin haddana ilaahay waxa uu yidhi innahu kaana faaxishatan ay macnaha sababtuu faaxishu noqdo waxay tahay waxa uu keensanayaa zinadii waxay keensanaysaa inuu qofkii wax ilaahay uu xarrimay uu ku dhacay oo xaqii ilaahay uu ku tuntay gabadhan waxa weeye zinadii uu kula dhacayna inuu markaas xurmadeedii iyo sharafteedii ku cayaaray uuna markaa dadkeedii iyo ahalkeediina uu dembi ka galay ama zawjkeedii uu dembi ka galay sababta waxaa ka ratimaysaa waxa weeye fasahaad oo dhulkii la fasahaadiyo qofka waxa weeye gurigiisii laga fasahaadiyo ikhtilaad ul ansaab waxa weeye markaa ay isku dhex darmadaan nasabkii oo waxa weeye haddii dadkii zinada ku dhashay iyo dadkii xalaasha ku dhashay ay isku dhex darmadaan hadda markaa waxa weeye nasabkii waa xumaanaya masalan walciyaadu billaah ilaahay baan ka magangelaynaa laakiin nin reerkiisii zine lagu sameeyey oo markaa waxa weeye uu moodaya inuu ilmuhu isaga u dhalay haddana markaa waxa weeye ilmo wacallaa ay reerkii ku dhex darmadaan waa arrin aad iyo aad u khatara haddaba sidaa daraaddeed ayaa zinadii loo joojiyey oo ilaahay baa maslaxadda garanaya waa la xarrimay markaa wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi fii suurati alfurqaan markuu ka sheekaynayey ilaahayga subxaana qaadirkaa ee sifaadka dadka mu'miniinta oo cibaaduraxmaan markuu ka sheekeeyey ilaahay waxa uu yidhi waaladiina waxaa weeye kuwa cibaaduraxmaan ah laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay waxaan ahayn la baryi mayaan ilaahay ilaah kale la baryi mayaan laa yadcuuna ma baryayaan maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay keliya unbay baryayaan ee ilaah kale la baryi mayaan allihii subxaana qaadirka ay shirki samayn mayaan weeye macnaha shirkigii oo dhan ayay bannaanka ka marayaan walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaqi mana dilayaan naftii ilaahay uu xarrimay in la dilo awal baynu soo marnay qatlu nnafsi ilaahay waxa uu yidhi walaa yazinuun mana sinaysanayaan oo zino ku dhici mayaan waman yafcal daalika yalqaa ahaama qofkii laakiin sinadii ku dhaca oo dadkii dila oo shirkigii sameeya oo waxyaalaha la nahiyey la yimaada waxa uu leeyahay cadaab adag ayuu la kulmayaa yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa cadaabkii loo laban laabaya oo cadaab adag baa la gelinayaa wa yakhludu fiihi muhaana waxa uuna gelayaa naar isagoo dulaysan oo waxa weeye dhibaato badan la kulmay ilaa man taab qofkii laakiin toobad keena oo iimaan wanaagsan la yimaada oo camal fiican sameeya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay waxa uu ku khatimay aayadaha qofkii toobad keena oo xumaantaa intuu horey ugu dhacay ka toobad keena ama zine ha noqoto ama wax kale ha noqotee oo ilaahay u soo noqda oo camal wanaagsan sameeya oo iimaan saxiixa la yimaada allihii subxaana qaadirkaa waa u dembi dhaafaya bal waxa uu ilaahay subxaana qaadirkaa uu caddeeyey in sayi'aadkii uu sameeyey xumaantii uu sameeyey in loogu beddelayo xasanaad oo waxa weeye xumaantii laga tirtirayo meesheediina ajar iyo wanaag iyo xasano loogu qorayo waayo sababtu waxa weeye adtawbatu tajubbu maa qablahaa toobaddu waxa ay baabi'isaa wixii ka horreeyey haddaba ikhwaanii fillaah qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu ilaahay u toobad keeno leylan waa nahaaran mar walba in ilaahay loo soo noqdo haddii aad xumaantii ku dhacdid iyo haddii aadan ku dhicinba qofkii ku dhacayna waa inuu toobaddii la yimaadaa shuruud bayna leedahay oo waad wada garanaysaan shuruudu tawba waa inuu qofku la yimaadaa shuruuddii culimmadu ay u dejiyeen waa inuu go'aan adag qaataa inuunan dib dambe ugu noqon waa inuu maaragtay ka qoomamoodaa waa in raha kala baxaa wixii uu gacanta kula jiray haddaba marka ilaahay saasuu raxmadda baaburaxma inoo furayaa oo ilaa man taaba ayaa layna leeyahay wixii xumaantahay oo dhan qofkii ka toobad keena ilaahay waa ka toobad aqbalaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa inoo caddeeyey qofku markuu toobad keeno attaa'ibu min addembi kaman laa demba lah buu yidhi qofku haddii uu toobad keeno oo dembigii uu ka soo noqdo wuxuu noqonayaa qof nadiifa oo aan dembiba lahayn oo kale ilaahay waa ka toobad aqbalayaa waana laga tirtirayaa xumaantii yaan la quusanin marka ikhwaanii fillaah oo waxa weeye xumaantii la gala ha laga soo noqdo rag iyo dumarba waa isku mid weeye qof walba wixii uu ku dhacay inuu ka soo noqdo oo ilaahay u toobad keena ayaa la rabaa wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi fii suurati annuur azzaaniyatu waazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah xukumka sharciga oo waxa weeye axkaamta xuduudda loo dejiyey ayay aayaddan ka hadlaysaa qofka muxsinka oo waxa weeye aan guur marin xalaala oo rag iyo dumar kuu doona ha noqdee haddii uu mar muxsin yahay oo uuna weli guur marin oo uu bikri yahay bikr baa la yidhaha qofku markuuna weli guur marin waxa weeye qofka noocaasa oo dhallinyarada oo aan weli guursan rag iyo dumarba hadday zina ku dhacaan waxaa la jeldinayaa oo la garaacayaa waxa weeye mi'ata jalda toban jeedal baa lagu dhuf boqol jeedal baa lagu dhufanayaa allihii subxaana qaadirka ayaa jideeyey waazaaniyatu waazaanii gabadhii sinaysatay iyo wiil ninkii sinaystay waa muxsinkii marka fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah boqol jeedal ku dhufta baa la yidhi mid walba walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah yay naxariis idii qaban baa layihi oo ha ka nixinina ee ha la garaaco in kuntum tu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir haddaad ilaah iyo maalinta qiyaamo rumaysantihiin haddaba marka aayaddaani xukumka ay inoo sheegayso waa xukumka qofka muxsinkaah amaa qofka soo maray guur xalaala oo tayibkaah oo sinaysta waxa weeye isaga waa la rajiminayaa dhagax baa lagu dilayaa ilaa uu ka dhinto waayo sababtu waxa weeye inta guur xalaala ilaahay siiyey oo uu ka maarmay inuu markaa zina doonto waxa weeye waa arrin aad iyo aad u adag sidaa daraaddeed baa la adkeeyey marka xukumkeeda oo waxa weeye waa la rajiminayaa ilaa uu ka dhinto waa lagu garaacayaa diinteenna islaamku saasay qabtaa amaa waxyaalaha dadka kale ku sheekaynayaan iyo dee waxa weeye ay si kale u fasirayaan ama gaalada qawaaniintooda waxaa innagu shaqo kuma lihin innaga diinteennu saasay qabtaa allihii subxaana qaadirkaa baa inoo jideeyey xikmadda iyo wanaagga ku jirtana ilaah baa garanaya waayo sababta innaguna waynu garan karnaa xikan badan oo ku jira waayo haddaan sinadii la joojin oo laga hortegin waxaa imaanaysaa in dadkii isku dhex darmadaan oo waxa weeye kii meher xalaala ku dhashay iyo kii xaaraam ku dhashay la kala garan waayo sidaa daraaddeed markaa ayaa arrintaa looga hortegi waxaa kaloo xikamka ka mid ah gabadhaadi aad soo korsatay aabbihii iyo hooyadii gabadhoodii ay soo korsadeen oo waxa weeye ay wanaag ka filayeen dee maalinta dambe ilmo wacala markay u keento oo waxa weeye markaa waa fadeexo iyo dhibaato iyadiina mashaakil adduun iyo aakhira waa dhibaato weeye sidaa daraaddeed si looga hortago ayaa arrintan ilaahay wuxuu u jideeyey xukumkaas oo waxa weeye in lagu joojiyo amaa aayadda dambe masalada ay ka hadlayso waxa weeye oo fii suurati nuur aayaddaasi waxay ka hadlaysaa iyaduna qofka zaanigaa ma guursan karaa gabar muxsinada ninkii zaaniga ahaa oo zinada samaynayey gabar muxsinada oo wanaagsan oo aan zina ku dhicin ma guursanayaa gabadhiisa zine ku dhacaysay oo zaaniyad ahayd ma guursanaysaa waxa weeye nin wanaagsan oo aan zina ku dhicin oo nadiif oo wanaagsan qaala allahu tacaala ilahi waxau yidhi ilaahay baa inoo caddeeyey azzaani kii zaaniga oo ninkaa laa yankixu ilaa zaaniyah waxaan zaaniyad ahayn loo guurin mayo wuxuu guursanayaa middii uu ka sinaysanayey ama waxaa weeye mid kaloo zaaniyada ha doonto aw mushrikatin ama mid gaalo ah oo mushrikada ha doonto waayo xumaan buu ku dhex jiraa oo ficilkiisa ayaa wuxuu yahay ficilkii mushrikiintu ay samaynayeen oo aan diin lahayn sidaa daraaddeed markaa hadduu zine ku dhex jiro gabarh wanaagsan oo muslimada lagu darimayo wa zaaniyatu nin gabadhii zaaniyadda ahaydna laa yankixuhaa ilaa zaanin waxa weeye nin zaaniya unbaa guursanaya gabarh nin walba waxa weeye iska raacaysa oo zine isaga dhex jirta oo waxa weeye laa taruddu yaddu laamisin gacanteedaba aan celinaynin nin walba ninkii u yeertaba iska raacaysa dee guri wanaagsan la geyn mayo nin wanaagsanna ma guursanayo ee waxaa loo guurinayaa mid waxa weeye iyada la mida ama mid mushrika ayaa loo guurinaya aayaddan markaa iyo axaadiista soo socotaba culummadu aad iyo aad ayay aad maaragtay isugu khilaafeen laakiin xadiidkan ku sharrixi doonaa oo waxa weeye aayadda daahirkeedu wuxuu keenayaa dee qofkaan inuunan muslimba ahayn laakiin waxa weeye macnuhu ficilka uu samaynayo ayaa aad u xun ee qofkii weli waa muslim haddii uunan xalaashan laakiin hadduu xalaashado waa gaal markaa oo mushrik buu noqonayaa oo diintii waa ka baxaya ilaahay wuxuu ku khatimay aayadda wa xurrima daalika cala almu'miniin dadka mu'miniinta oo wanaagsan waa laga xarrimay haddaba marka maanta waxaad arkaysaa haddaynu wacyigeenna soomaalida fiirinno aad iyo aad inaynu maaragtay u kharribannahay waxaad arkaysaa mid qurbaha joogay oo yurubta ama maaragtay dhulalkan gaalada joogay oo waxa weeye aad iyo aad u dulaysnaa ama waxa weeye dhaguhu u duraayeen ama waxa weeye zine iyo qurun ku dhex jiray gaalo la seexanayey gaalo maaragtay saaxiib ahaa maalinta dambe intuu xoogaa iswanwanaajiyo tago waddankii intuu tago ayuu gabadha gabdhaha ugu fiican oo wadaaddaa lagu soo daraya hadhow buu soo kaxaysanayaa hadda ninkii nin nolosha ka dhacay weeye ama khamri cabaya ama qurun hadhowa gabadhii markaa mustaqbalkeedii iyo sharafteedii oo dhan baa halkaa ku baaba'aya oo hadhow ama maaragtay furiin iyo mashaakil iyo dhibaata imaanaysa meeqa ayaa waxa weeye dhibaatadaasi la soo gudboonaatay waxaa keentay arrintaasna markii aabbayaashii ay ka baxeen mas-uuliyaddii ilmaha ay dayaceen waayo aabbuhu waxaa la rabaa gabadhiisa ninka uu ku darayo inuu diintiisa iyo akhlaaqdiisa uu si fiican u yaqaano idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluquhu fasawijuu buu yidhi nebigu hadduu idiin yimaado mid waxa weeye diintiisa iyo akhlaaqdiisaba aad ka raalli noqotaan amaa qofaadan aqoon oo iska ordaya qur buu ka yimid boqol dollar buu soo dirayaa in lagu iibsado waa arrin aad iyo aad u xun oo waxa weeye dhibaataa waxaa kaloo iyadina aad qurbihii arkaysaa waxa weeye qurbaha laftigooda dadkii joogay waxaa weeye gabdhahoodii inaynan raalli uga noqonayaan oo leedahay maaragtay nin bay saaxiib la tahay ama waxa weeye intay carari lahayd oo guriga ka tegi lahayd ha iska keensato saaxiibkeed sida dad badani ay maaragtay nafta ugu been hawaasinayaan ilmihii markay waxa weeye dhumaan inay leedahay muusigeedii iyo waxeeda waxaan ugu daynayaa hooyadii waxa weeye intay bannaanka aadi lahayd gurigaa iska joogto xumaanteeda ha samayso waxaasoo kale marka waa wax aad iyo aad diinta uga soo horjeeda waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loo loo ilaaliyo ilmihii sharaftooda la ilaaliyo oo aynan ku dhicin waxyaalahan xumaanta amaa qofkii wanaagsanaa oo waxa weeye mu'mina oo wanaagsan oo diintiisa iyo cirdigii sharaftiisa ilaashaday dee kaa weeye kan loo guurinayaa gabadha muslimadda oo wanaagsan oo sharafteeda ilaalinaysa bal axaadiidtan aan u nimaadno qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wa su'ila nebigaa la weydiiyey ayu dembi acdam dembigee ugu weyn waa xadiidkii inoo soo hormaray oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen cabdullaahi ibni mascuud uu leeyahay nebiga ayaa weydiiyey ayu dembi acdam dembi la galo ilaahay xaggii ka ugu weyn qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka waynu soo sharaxnay kabiirada shirkiga markaynu sharaxaynay ayaanu soo sharaxnay xadiidkaa qaybtaa inaad macnaha ilaahay aad wax kale la sintid niddan wax ilaahay la siman inaad samaysid oo aad la caabudid wa huwa khalaqaka isagoo ku abuuray keligii qaala wuxuu yidhi tumma ay ay maxaa ku xiga dembigee ku xiga qaala wuxuu yidhi an taqtula waladaka inaad ilmahaaga dishid wiil iyo gabarh kuu doonaa ha ahaado khashyata an yudcama macaka adiga oo faqri ka cabsanaya oo inuu wax kula cuna ka cararaya oo odhanaya maaragtay dhaqaalo uma hayo oo waxa weeye faqri ka cararaya ayaad ilmihii markaa dilaysaa sidaa daraaddeed marka waa iyaduna waa kabiiro weyn waynuna soo marno waa soo sharaxnay qaala wuxuu yidhi humma ay ay maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi an tuzaaniya xaliilata jaarika inaad ka sinaysatid xaliila xaliila waa xaaska ninka xaaskiisa weeye xaliilata jaarika ay ninkaagii ninkii deriska kula ahaa xaaskiisa inaad ka sinaysatid oo aad deriskii fasahaadisid oo deriskii dib ugu noqotid ayaa dembiga saddexaad oo weyn uu ka dhigay xadiidkan xadiidka imaamulbukhaari ayaa wariyey wuxuuna ina barayaa oo inoo caddaynayaa inay sinadu aad u kala sarrayso waayo sababtu waxaa weeye sinadii oo dhan waa min alkabaa'ir laakiin dembiyada waaweyn oo shirkiga lala xidhiiriyey ayay ka mid tahay inaad qofka deriska kula ah reerkiisa aad fasahaadisid oo aad waxa weeye zino iyo xumaan la aadid haddaba marka lama oggola waa arrin aad iyo aad u khatara waayo sababtu waxa weeye deriskii xaq buu kugu leeyey ixtiraam buu kugu leeyey inaad ka warqabtid oo xaaladdooda ka warqabtid inaad wanaag u gudbisid man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyuxsin ilaa jaarihi deriskaaga inaad hagaajisid baa la rabaa ee deriskii inaad xumaan iyo dhibaato ku samaysid waa mamnuuc wallaahi laa yu'min buu yidhi nebigu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa qofkii deriskiisa uuna ka nabadgelin xumaantiisa haddaba marka haddii deriskii uu qofkii zine iyo xumaan la aado markaa wuxuu ku dhacayaa min akbari alkabaa'ir xadiidka ku xigaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yazni azaani xiina yazni wa huwa mu'min qofka mu'min qofka zaaniga ah laa yazni zaani kan zaaniga ah oo sinaysanaya ma sinaysto xiina yazni xilliga uu sigays sinaysanayo wa huwa mu'min isagoo mu'mina macnaha markaa qofka muslimkaahi uu zino ku dhacaya rag iyo dumarba mu'miniin ma aha oo iimaankoodii mutakaamil ma aha iimaan daciifa ayaa ku soo haray muslimiin way yihiin laakiin darajatul iimaan way daciiftay walaa yasriqu assaariqu xiina yasriq wa huwa mu'min qofka tuugga ah marka uu wax xadayo waxa weeye isagoo mu'mina wax ma xadayo ay kamaalul iimaan isagoo haysta waayo iimaanku wuxuu kaa celinayaa dunuubta oo dhan walaa yashrabu alkhamra qofka waxa weeye khamri ma cabayo xiina yashrabuhaa xilliga uu cabaya wahuwa mu'min isagoo mu'mina xadiidku horta waa xadiid saxiixa muttafaqun caleyh weeye bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu xadiidkan markaa iyo aayaddii hore odhanaysay maaragtay azani laa yankixu ilaa zaniyatan ow mushrika wazaniyatu laa yankixa ilaa zanin ow mushrik wa xurima dalika cala almu'miniin arrimaha noocaana oo waxa weeye qofkii iimaankiisii oo dhan la nefyinayo waxa weeye culummadu waa isku khilaafeen qaala alimaamu nawowi raximahullah waxa uu yidhi horta riwaayad kale ayaa jirta oo sii caddaynaysa o odhanaysa waatawbatu macruudatun bacdu towbaddii waa u ban waa u waa u bannaan tahay oo waxa weeye inuu toobad keeno waa u furan tahay qofkii oo ilaahay u soo noqdo qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi xadiidkan macaanidiisa culummadu waa isku khilaafeen waalqowlu asaxiixi qowla saxiixa waxa weeye buu yidhi anna macnaahu inuu macnihiisu yahay laa yafcalu macnaha xilligaas uu qofkaasi zinada ku dhacayo macnaha isagoo kaamilul iimaan ah kuma dhacayo macnaha kamaalul iimaan ayuu nafyinayaa waayo iimaanku waxa uu leeyahay asal iyo kamaal iyo shucab waxa weeye mar walba uu korayo yaziidu wa yanqus yaziidu bidaaca wa yanqusu bilmacsiya qofku markuu macsi ku dhaco iimaankiisii waa daciifaya markuu daaco iyo wanaag iyo alla kacabsi ku jirana iimaankiisii kor buu u kacaya sidaa daraaddeed waxa uu leeyahay sheikhu raximahullah imaamu nawowi macnuhu waxa weeye iimaankiisii baa daciifaya wuxuu yidhi wa min hada alalfaad buu yidhi alfaadan allatii tudlaqu buu yidhi calaa nafyi shir calaa nafyi maaragtay shay-i waxaa loo jeedaa buu yidhi kamaalu liimaan fii kamaalihi ay macnaha qofkii gaal ma aha ee wuxuu noqonayaa qof mu'mina muslima laakiin daciifa oo waxa weeye aan iimaankiisii daciif yahay waayo iimaankaa xumaanta kaa celin lahaa wa qaala bacdu alculamaa waxay yidhahdeen ay waxaa laga wadaa inuu maaragtay zinaysanayo qofku markuu zinaysanayo inuu maaragtay zinadii xalaashado oo macnaha qofka zinada xalaashaday dee markaas qofkaasi wuxuu noqday qof waxa weeye diintii ka baxay waayo sababta marka saa loogu fasiraya kamaalul iimaan oo loogu fasiraya waxa weeye nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan maaragtay man qaala laa ilaaha ila allah dakhala aljanna wa in zanaa wa in sariqa ama ha zinaysta ama waxa xadee waxa weeye mar hadduu laa ilaaha ila allah ku dhinto ay aakhirkiisa jannuu tegaya haddaba marka culummadu labadaa qowl bay ka leeyihiin qaar waxay leeyihiin axaadiidtan nebigu uu leeyahay laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min ay macnaha waa qofka xalaashaday ayay qaar ku fasireen qaarna waxay yidhahdeen maya ee kamaalul iimaan baa laga nafiinaya ee waxa weeye qofkii waa muslim iimaankiisi baa daciifa marka labadaa qowlba culummadu waa ku fasireen oo waxa weeye labadaba wuu soo guurinayaa imaamu nawowi raximahullah sharxu muslim ayuu ku soo guurinayaa juska koowaad fi kitaab aliimaan laba boqol iyo soddon safxada wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiidka ku xiga wuxuu yidhi imaamu dahabi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa zana alcabdu hadduu qofkii muslimka ahaa uu zino ku dhaco kharaja minhu liimaan iimaankii baa ka baxa fa kaana calayhi dushiisa ayuu ahaanayaa ka dulla sida maaragtay dalladda oo kale ama waxyaalahan dushaada daruur ku saara ama sida waxa weeye dulla waxaa la yidhaha dalladda iyo waxa la mid a fa idanqadaca fa idanqalaca haddii uu ka baxo minhaa oo zinadii iyo wixii uu ka dhex baxo rajaca ilayhi aliimaan iimaankii baa u soo noqonaya macnaha iimaankii baa laga kor qaadayaa baa la yidhi marka uu zinadaa iyo qofku xumaantaa ku dhex jiro shaydaan baa duufsaday iimaankii waa laga dulqaadayaa buu yidhi imaamu dahabi wuxuu yidhi xadiidkan calaa shardi bukhaari wa muslim waa saxiix weeye xadiidka marka waxaa warinaya imaamu tirmidi iyo waxa weeye imaamu abu daawuud ayaa werinaya iyo xaakim wasaxaaxu alxaakim wawaafaqahu dahabi min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu sidoo kale sheikha albani raximahu llah wuu saxiixiyey maaragtay fii saxiix iljaamic shan boqol iyo siddeetan iyo lix iyo silsilata axaadiis saxiixa shan boqol iyo sagaal raqamka marka xadiisku waa saxiix macnaha uu ina barayana waxa weeye qofku markuu zinadii ku dhex jiro iimaanka waa laga dulqaadaya kor baa la geynayaa dushiisa waa sidii wax haraynayaoo kale hoos looga dhigayo sida dalladda iyo wax la mid a hadduu ka dhex baxa marka oo zinadii xumaantii ka baxo oo markaas iimaankii waa u soo noqonaya wa qaala waxa uu yidhi sidoo kale nebiga waxaa laga wariyaa wa ruwiya waxa weeye wuxuu ku wariyey bisiiqa daciifa wa ruwiya mar haddii la yidhaahdo caninebiyi ruwiya siiqatu tamriid baa la yidhaahdaa waa daciif oo si habka loo wariyo axaadiista daciifkaa weeye ma uu jesmin inuu xadiidkan saxiix yahay wuxuu yidhi wa ruwiya waa laga wariyey buu nebiga man zanaa qofkii zinaysta ow shariba alkhamra ama khamriga caba nazaca allaahu minhu liimaan ilaahay iimaankuu kasi ka siibaya kamaa yakhlacu alinsaanu alqamiisa min ra'sihi qofku markuu qamiis qabo oo uu iska saaro kor u saaro marka qamiiska luuqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa wax walba waa la odhan karaa masalan ninku markuu qamiis intuu qabo uu iska saaro oo madaxa kor u saaro ama gabadhu diraca intay iska saadho kor u saadho macnaha shayga markaas si a isaga siibaysid ayaa macnaha laga wadaa xadiidkan waa xadiid daciifa imaamu xaakim baa wariyey wuu saxiixiyey xaakim imaamu dahabina waa ku waafaqay laakiin sheikha albaani waa ku khilaafay waa daciifiyey fii silsilati axaadiis daciifa oo kun iyo laba boqol iyo afartan kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo afar raqamkaabuu ku daciifiyey min xadiidi abu hurayra macnihiisu marka wuxuu u dhow yahay xadiidkii hore ay macnaha qofka in iimaankii laga saarayo oo waxa weeye laga siibayo ayay axaadiidtan oo dhan kutusaysaa waayo iimaankiisibaa qofka daciif noqonaya markaasu wuxuu noqonayaa daciifu liimaan iimaankiina korkiisaa la geynayaa ma gaaloobaya marka qofkii ilaa inuu xalaashado mooye laakiin hadduu xalaashado hadda iimaankii waa ka tegey marka xadiidka ku xiga wuxuu yidhi sheikhu raximahullah wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam talaatatun laa yukallimuhum allah yowma alqiyaama saddex dadka ka mid ah oo tilmaamahan soo socda dadka sameeya ayaa laga hadlayaa saddex nooc oo dadka ka mid ah ilaahay maalinta qiyaamaha la hadlimayo ay kalaamu raxma kalaam naxariis iyo wanaag lagula hadlimayo in waxa weeye cadaab iyo dhibaato ay arkaan mooye walaa yusakiihi mana dahirayo walaa yanduru ilayhim mana eegayo nadaru raxma raxmad iyo naxariis lagu eegi mayo walahum waxay leeyihiin cadaabun aliim cadaab xanuujiya ayay leeyihiin waa saddexdee marka nebigaa inoo caddeeyey shaykhun zaanin qof weyn oo zinaysanaya rag iyo dumar kuu doonaa noqdo qof weyn oo waxa weeye waayeela oo zinaysanaya wa melikun kadaab iyo nin boqora oo madaxa oo beenlow ah wa caa'ilun mid faqri oon waxba haysan oo mustakbirun isla weyn oo kibir badan rawaahu imaamu muslim iyo kayrkood baa wariyey waana xadii iyo kayrki waana xadiis saxiixa oo waxa weye imaamu muslim ayaa warinaya min xadiidi abi hurayra wuxuu ina barayaa marka xadiidkan shaykhun zaanin macnaha qofka waayeelka oo zinada ku dhacay waxay leeyihiin culummadu sababta looga qaaday oo uu uga dembi batay kii dhallinyarada aha waxa weeye qofkaani wuxuu dhali karay waa dhalay waxa weeye wuxuu guursan karay waa guursaday maantana waxa weeye shahwadiisii iyo wixiisii dhan waa daciifaysaa qofku markuu weynaado haddaba markaa iimaan la'aantiisa iyo inuuna waxa weeye cabsi ilaahay qalbigiisa ku jirin ayay kutusaysaa isagoo weyn markuu zinaysanayo sidoo kale ninka boqorkaa yuu ka baqayaa been muxuu u sheegayaa yaa ku kallifay been hadduu marka been sheego waxa weeye waxay kutusaysaa inuu markaa waxa weeye uunan taqwo iyo cabsi ilaahay midna qalbigiisa ku jirin sidoo kale kan caa'ilkaa oo waxa weeye faqiirkaan waxba haysan muxuu la kibraya waxba ma haysto oo isagiibaaba waxa weeye faqiira oo u baahan in loo kaalmeeyo hadduu marka kibir la yimaado waxay ku tusaysaa inuu yahay qofkaasi qalbigiisa inay ku jirto xumaan haddaba xadiidkaana wuxuu ina baray inay dadka waayeelkaahi aad iyo aad zinada isaga ilaaliyaan oo ay ka dembi wan yihiin dadka dhallinyarada xadiidka kaloo soo socda ayaa isaguna wuxuu ina nooc kaluu ina tusayaa oo aad iyo aad iyagana dembigooda u wen yahay wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam xurmatu nisaa'i almuhaairmujaahidiin cala alqaacidiin ka xurmati ummahaatihim nebigu wuxuu yidhi xurmatu macnaha xaaraamnimada inay xaaraam ka tahay nisaa'u almujaahidiin raggii jihaadka aaday waad ogeydeen madiinoo kalaa laga baxayey jihaad baa loo baxayey nebiga iyo saxaabadu waa baxayeen intaasoo beri baa la maqnaanayey dadna waa harayeen oo rag baa harayey dumarkii iyo carruurtiina waxaa looga tegayey madiina haddaba marka ninkii baxay oo mujaahida oo jihaad u baxay reerkiisii uu ka tegey calalqaacidiina ninka qaacidka waxaa la yidhahdaa kii haray oo aan jihaadka aadin xaaraan bay ka tahay inuu ninkii tegey xaaskiisii iyo ahalkiisii u dabamaro oo uu xumaan ku sameeyo ka xurmati ummahaatihim sida hooyadiisoo kale bay xaaraam uga tahay qaala alimaamu nawowi raximahullah halkaa wuxuu yidhi laba arrimood ayaa waxa weeye xadiidkaani keenaya kow midda koowaad waxa weeye inay xaaraam tahay inuu waxa weeye maaragtay uu xumaan ku sameeyo ama maaragtay nadaruraxma ama zino ama wixii la mida ama ikhtilaad ama reerkiisii uu ka fasahaadiyo ninkii jidka ilaahay difaacayey oo ku maqnaa ilaahay darti inuu reerkiisii u dabamaro xaaraam weeye waxaa kaloo waajib ku noqonaysa markaa siduu hooyadii u dhaqaalaynayo oo hooyadii wanaag ugu samaynayo inuu raggaasna xaasaskoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadiisii uu waxa weeye iyagana wanaag u sameeyo maadaama uu deris la yahay oo la joogo ayaa laga rabaa haddii uu marka xumaan ugu dabamaro oo ka fasahaadiya ninkii ilaahay daraaddii u maqnaa oo waxa weeye jidka ilaahay difaacayey reerkiisii markuu fasahaadiyo waxaa ku dhacaysa markaa ciqaabtan soo socota wuxuu yidhi nebigu wamaa min rajulin yakhlifu rajulan min almujaahidiina ilaa ahlihi fa yakhuunuhu fiihim waxa weeye qof ma jiro nin ma jiro u dabamaraya nin jihaad u baxay reerkiisii oo khiyaamaya oo markaa zine iyo xumaan ku samaynaya ilaa wuqifa fiihi ilaa wuqifa lahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa la soo istaajinaya markaasaa waxaa la odhanayaa ajarkiisii iyo xasanaadkiisii wax alle waxaa doonti ka qaado fa yu'khadu min camalihi maa shaa matalan kii haray oon jihaadka aadin oo ninkaan reerkiisii fasaadiyey wax alla wuxuu camal shaqaysanayey oo acmaashii saalixa ah ayaa la keenayaa markaasaa kii uu khiyaamay oo reerkiisa uu u dabamaray ayaa waxaa la leeyahay waxaa rabti ka qaado wuxuu yidhi marka nebigu famaa dannukum ey macnuhu waxa weeye maxaad u malaynaysaan qofka halkaa jooga oo qiyaamo taagan oo la yidhi xasanaadkaa iyo ajarkaa jannadaa lagu gelayaa waxaa rabtid qaado dee waxba ka tegi mayaba kulli wuu qaadanayaa waxa meesha yaal waayo sababtu waxa weeye isagii baa xornimo la siiyey waxaa layidhi wax alle waxaa rabti qaada baa layidhi haddaba markaa haddii marka qofkaani xasanaadkii oo dhan laga qaato sayi'aadkii baa u soo haraya hadhow miisaankiina marka la geeyo sayi'aadkiisii iyo xasanaadkiisii baa la miisaamaya haddii sayi'aadkiisii bataan dee naar buu gelayaa marka haddaba marka waa arrin aad iyo aad u khatara in arrintaasna la iska ilaaliyo ayaa waajiba oo dembi weyn ayaa ku soo arooray xadiidkaana imaamu muslim baa werinaya min xadiidi buraydata alaslamiy radia allahu canhu wuxuu ina barayaa marka xadiidkan iyo xadiidka ka horreeyaba inay dembiga ka ratimaya waxa weeye zinadu ay kala duwan tahay oo aad iyo aad u weyn tahay hadhowna waynu khulaasayn doonnaa culummadu say u khulaaseeyeen wa qaala nebiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi arbacatun afar dadka ka mid ah yubqiduhum allah ilaahay baa u caroonaya oo rabbigii subxaana qaadirkaa waa u caroonayaa oo mar walba caradii ilaahay baa ku dhacaysa dadkaa maxay yihiin afartaasi albayaacu alxallaaf kan waxaa weeye beeca ku dhaar badan qofka wax wuu gadaya maantoo dhan wuu dhaaranaya wallaahi wallaahi intaasaan ka bixiyey wallaahi waxba iiguma jiraan wallaahi adigoon baan kaa siinayaa maantoo dhan dhaar buu daldalaya waayo sababta wuxuu rabaa inaan qofna dhaafin dhaartaasaa dadkii ku rumaysanayaan markaasuu been ku dhaaranayaa ilaahay baa u caroonaya marka waalfaqiiru almukhtaal qofka faqiirkaa oo aan waxba haysan oo isla weyn oo kibirka badan oo waxa weeye khuyalada iyo waxa weye isijebinta samaynaya oo waxa weeye kibirku ku jiro waashaykhu zaani waa kan macalshaahidku waashaykhu zaani qofka waayeelkaa oo sinaysanaya oo zina ku dhacaya waa xadiidkii hore oo kaluu la mid yahay caradii ilaahay baa ku dhacaysa waalimaamu aljaa'ir waxa weeye qofka xukumkaaya oo jaa'irkaa oo dadka hogaaminaya oo daalimkaa jaa'irku waa qofka daalimkaa oo aan dadka u xaqsooraynin oo dadka xaqdarro ku dhammaynaya ayaa la yidhaahdaa jaa'ir xadiidkan wuxuu yidhi imaamu dahabi akhrajahu annasaa'iyu wa isnaaduhu saxiix imaamu dahabi waa saxiixiyey imaamu nasaa'i baa weriyey ibnu xibbaan baa isna weriyey sidoo kale sheikh albaani raximahullah wuxuu ku saxiixiyey fii silsilati axaadiis saxiixa saddex boqol iyo waxa weye lixdan iyo saddex wuxuuna yidhi wa qaala saxiixu اlisnaad calaa shardi muslim min xadiidi abi hureyra radi allahu canhu iyo sidoo kale saxiixuljaamicna waa ku saxiixiyey marka xadiidku waa xadiis saxiixa saxiixuljaamic siddeed boqol iyo siddeetan raqamka wuxuu ina barayaa marka axaadiidta hore kalu la macno yahay waashaykhu zaani inuu dembi weyn ku dhacayo qaala alimaamu dahabi waxa uu yidhi markuu adiladii dhammeeyey wa acdamu azinaa azinaa bilummi waاlukhti wa imra'atu alabbi wa bilmaxaarim wuxuu yidhi zina la gala waxaa ugu daran ninka hooyadii ka zinaysta walaashi ka zinaysta xaaskii aabbihii qabay oo dee waa aayadii ama eeddo dheh ama aayo dheh dadka qaar baa habaryeer yidhaahda kulli waxa weeye magacaa doontid dhehe waxa weeye aabbaha xaaskii uu qabay oo aan hooyada ahayn wa bilmaxaarim iyo dadkii maxaarimtaa ama habaryar ama eeddo ama gabdhihii aad adeerka u ahayd waxaasoo dhan innaga dadka muslimiinta ah arrintan markay maqlaan way la yaabayaan laakiin dee dadka gaaladaa markaad aragtid waxaad ogaanaysaa inay afar iyo labaatanka saac ku jiraan oo waxa weeye ilmahoodii gabdhahoodii bay u wada tegayaan hooyooyinkood bayna daynaynin waayo waa wax maaragtay dee aan diini celinaynin walciyaadu billah wuxuu yidhi imaamu dahabi waqad saxaxa alxaakim waalcuhdatu il calayhi macnaha xadiidka isagaa saxiixiyey buu yidhi ee anigu ma aan saxiixin buu ka wadaa xadiidku waa daciif uu keeni doono marka wuxuu u tiiriyey xaakim xaakim baa saxiixiyey buu yidhi ee xadiidku waa daciif laakiin wuxuu yidhi xaakim wuxuu yidhi man waqaca qofkii ku dhaca nebigu wuxuu yidhi baa la yidhi man waqaca calaa daati maxramin faqtuluuhu qofkii zina ku dhaca oo zinaysta kana zinaysta qof maxaarimtiisa ah faqtuluuhu dila xadiidku waa xadiid daciifa imaamu tirmidi baa wariyey ibnu maaja wariyey min xadiidi cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhuma waxaana culummaduna waa daciifiyeen sheikha albaani raximahullah waa daciifiyey fii daciifi aljaamic shan kun iyo siddeed boqol toddobaatan iyo siddeed ayuu ku daciifiyey waxa weeye culummo kaloo badanna waa daciifiyeen xadiidku marka waa xadiid daciifa marka wax laga qaadanayo ma jirto oo waxa weeye waa daciif waxaana ku jira baa la yidhi sanadkiisa oo lagu daciifiyey إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأنصاري وهو ضعيف marka xadiidkaasi waa daciif faqtuluuhdaas waa daciif qofku hadduu zinaystay haddii uu yahay maaragtay qof dee markaas maxaarim ka zinaystay waa arrin aad iyo aad u khatara marka xadiidkan soo socda laftigiisa ayaa qayb ka mida sii caddaynaya wuxuu yidhi wa fi lbaabi axaadiisun minhaa xadiidkii baraa baraa ibni caasim baa wuxuu yidhi anna khaalahu bacahahu nebiyu sala allahu calayh wasalam abtigii baraa abtigiisaa nebigu diray oo wuxuu u diray ilaa rajulin carrasa aroosay biimra'ati abiihi aabbihii baa dhintay naagtuu qabay buu aroosay waa aayadiis naagtii aabbihii qabay buu u dabamaro aroosay markaasaa nebigu intuu u diray baraa abtigii ayuu wuxuu yidhi an yaqtulahu inuu dilo soo dil buu yidhi maalkiisoo dhanna soo ka soo qaad oo waxa weeye khumus ka dhig haniimo ka dhig oo waxa weeye maaragtay khumuskii ayaa laga bixinayaa haniimuu noqday wixiisii o dhan waayo waa ridoobay qofkaani xadiidku marka waa xadiid saxiixa xadiidkaani imaamu tirmidi baa werinaya iyo nasaa'i iyo abu daawuud iyo kayrkood ayaa werinaya sheikh albaani raximahullah wuxuu ku saxiixiyey fii irwaa'i alqaliil laba kun iyo saddex boqol konton iyo kow iyo maaragtay iyo kutub kalaba waxa weeye marka xadiidku waa xadiis saxiixa sida sunani abi daawuud iyo sunani tirmidi iyo ayuu ku wada saxiixinayaa waa xadiis saxiixa qaala alimaamu alkhadaabi macnuhu marka muxuu yahay xadiidkan culummadu waa isku khilaafeen oo aqwaal badan baa ku jirta imaamu alkhadaabi waxa uu yidhi waman iddacaa ana hada annikaax shubhatun faasqada min ahliha alxad min ajliha alxad faqad abcada dadka qaar baa waxay yidhaahdeen ninkaani jaahil buu ahaa waxa weeye shubha ayuu maaragtay waxyaalihii hore ama inay bannaanta waxyaalo maaragtay arrimaha noocaasa qofkii la yimaada waxa weeye arrintaasi waa daciif waayo sababtu waxa weeye hooyadaa iyo waxa weeye xaaska aabbahaa waa isku mid walaalahaabay dhashay haddaad mar marka arrintaa la timaadid waxaad ku dhacday wax xaaraam ahaa qof walbana waa og yahay oo islaama inay maxaarimtu ay xaaraam yihiin oo loo dhowaan karin wuxuu yidhi markaa imaamu alkhadaabi waa zina maxdiya arrintaasi oo zina maxdiyuu ku dhacay weligoodba guurba ha ku magacaabeene waxaa la mida buu yidhi kaman ista'jara amatan macnaha qofkii addoon kiraysta oo inay u shaqaysa u kiraysta haddana ka sinaysta oo yidhaahda aniga dee waan kiraystay oo waxa weye ii bannaan tahay inaan isticmaalo qofkaasna waa la mid buu yidhi oo lama odhan karo qofkaani shubhe ayuu arrintan ku dhacay ee waa arrinuu ku talagalay waqad ikhtalafa alculamaa'u culummadu waa isku khilaafeen qofkii ku dhacay arrinta noocaasa qaala alxasan albasri wuxuu yidhi calayhi alxaddu dee waa la dilayaa macnaha xad baa laga oofinaya waa la dilayaa maaya wuxuu yidhi xad baa laga oofinaya hadduu muxsin ahaana waa la garaacin boqol jeedal haddii uu ahaa qof waxa weeye maaragtay hayiba oo guur soo marayna waa la dilayaa waa la rajminayaa waana wuxuu yidhi qowlu maalik iyo waxa weeye imaamu shaafici saasay ku tageen imaamu axmed wuxuu ku tegey yuqtalu xadiidka daahirkiisa oo wuxuu yidhi waa la dilayaa maalkiisana waa la qaadanaya waana qowlkaas ayaa saxiixa waayo daahirka xadiidku hadduu mar saxiix noqdo daahirkiisaa la qaadanayaa lama bedelayo lamana taawiilinayo haddaba marka qowlkaasaa ugu saxiixsan imaamu axmed iyo isxaaq ibni raawe iyo ku tageen waa qowl saxiixa mar hadduu xadiidkiina saxiix noqday qofka ku dhacay maxaarimta oo waxa weeye maxaarimtaa la yimid qofkaasi waa la dilaya waaya intaas ayuu imaamu dahabi ku dhameeyey waxa weeye baabkaa waxaynu ku daraynaa marka tacaaliiq yar oo oo imaamu haytami uu keenay fi zawaajir wuxuu yidhi imaamu ibnulhaytami culummadu waa isku ijmaaceen buu yidhi inay zinadu tahay min min alkabaa'ir wa fi lxadiidi asaxiixi waxaa ku sugnaaday buu yidhi macnaha waa xadiidkaanu soo marnay qofka jaarkiisa waxa weeye ka sinaysanaya gabadhii jaarka waxa weeye ninkiisa da ninkii deriska la ahaa uu qabay waa min akbari alkabaa'ir weeye buu yidhi arrintaas wa qiila waxaa la yidhi shirkiga ka bacdi ayay zinadu ku xigtaa oo macnaha kabaa'irtu say u kala daran yihiin shirkigaa ugu horreeya maxaa ku xigay culammadu isku khilaafsan yihiin ma zinadaa mise waa sixirka mise waa qatlu nafsi wuxuu yidhi marka haytami qatlu nafsi baa ku xiga humma waxaa weeye may wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi buu yidhi zinadaa ku xigtaa qaarna waxay yidhaahdeen qatligaa ku xiga wal asaxu buu yidhi anna aladii yeli shirka huwa alqatlu qatligaa ku xiga humma zinaa zinadaa markaa ku xigta haddaba waa aad iyo aad ayay khatar u tahay zinadii waa in la iska ilaaliyaa marka wuxuu yidhi wa afxashu anwaacihi waxa weeye kan ugu xun waxa weeye oo zina lagu dhaco waxa weeye waa waa xaliilatuljaar in laga zinaysto ayaa ugu xun buu yidhi azawaajir ayuu ku soo guurinayaa kitaabkiisa can ikhtiraafi alkabaa'ir juska labaad laba boqol toddobaatan iyo saddex sidoo kale waxa uu yidhi haddana isagoo qowlkiisii sii wada azinaa macnaha zinadii maraatib bay leedahay buu yidhi waxaa ajnebiye qof ajnebiyada in laga zinaysto oo waxa weeye markaas laa zawja lahaa acdam buu yidhi macnaha inaad gabar aan nin qabin oo ajnebiyada aad ka zinaysatid waa arrin aad u weyn oo dembi weyn weeye waxaa ka sii weyn laakiin inay nin leedahay oo iyadiioo la qaba aad ka sinaysatid ayaa ka sii weyn wuxuu yidhi haddana oo zinada fayibka laga laga laga sinaystana waxay ka xun tahay gabadha waxa weeye matalan gabadhii aan nin lahayn oo guur marin iyo ninkii aan guur marin inay zina ku dhacaan waxaa ka xun oo aad iyo aad uga xun oo ka dembi weyn labadii guur maray wa zina shaykh buu yidhi qabiixun macnaha inuu qofka waayeelkaa uu zinaysto aad iyo aad ayay u xun tahay waa aqbax buu yidhi min zina shaab qofka dhallinyaradaa zinadiisa way ka xun tahay waayo way ka dembi badan tahay walxoru buu yidhi qofka xortaa iyo kan caalimkaah oo diintii garanaya wuu ka xun tahay zinada uu ku dhacaa qofka waxa weeye addoonkaa iyo kan jaahilkaa matalan qofka xorkaa oo waxa weeye aan ku jirin gumaysi oo guursan kara oo xalaal heli kara oo aan cidina xukumin inuu zina doonto waa arrin aad iyo aad u xun markii loo fiiriyo la isbarbar dhigo kan addoonkaa amaa waxa weeye sidoo kale qofka cilmiga leh oo diintii garanaya inuu ku dhaco zino waxay ka xun tahay waxa weeye qofkii jaahilkaa kan jaahilkaa waxaa laga yaabaa inun waxba kala garanaynin oo hawadiisa iska raaco laakiin kan diinta garanaya waxaa la rabaa inuu waxyaalahaas aad iyo aad uga dheeraado sidoo kale waxaad ogaataa haddaba akhii fillaah khulaasada inay zinadii wax aad iyo aad u xun tahay adduunkana waxaa weeye aakharana cadaab iyo dhibaataad kala kulmaysaa haddii aadan ka toobad keenin adduunkana dhibaato ayaad kala kulmaysaa waayo culummadu waxay leeyihiin qofka zinaysta oo zinada ku dhaca oo zaaniga ah isagana hadhow ilmihiisa ayaa saas oo kala noqda oo waxa weeye ninka dadka gabdhahooda fidnaynaya oo hameen walba doonaya reera gabadhood inuu ka sinaysto isagana hadhow bay ka go'an tahay oo gabdhihiisa ayay arrintaani ku imaan doontaa oo waxa weeye isagana ciqaabtu halkaasay kaga imaan doontaa qof raalli ka ana ma jiro inay gabadhiisu zina ku dhacdo gabadha daa'iman waxaan ka wadaa taad dhashay ama iyo taad qabtidba kulli waxa weeye lama oggola oo waxay arrin aad iyo aad u khatara marka qof walba waa inaad ka digtoonaataa inaad arrintaa ku dhacdid walciyaadu billaah ilaahay naga ilaaliyo waa arrin aad iyo aad u xun zinaduna waxa weeye waa min akbari alkabaa'ir waxa weeye intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala wax alla wixii khaladana ilaahay baan uga toobad keenaynaa wax alla wixii saxana ilaahay baan ku mahadinaynaa wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk والحمد لله رب العالمين